habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a ood kaga imaaneysa washington waa isniin bisha agosto sanadka kana waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somaali com saxadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mida maxkamadda ciidamada ee jubbaland oo dilal qisaas ah ku fulisay askar hore dil u geystay xukmanayaal horay maxkamaddu ugu xukuntay dil toogasho ah si waafaqsan aayadda ee suuratu baqara waafaqsan habraaca sharciga ah kow gacanku dhiigle dable yaasiin cismaan colow ina asli ibraahim aadan sanno jir ah ku dhashay afmadow kaasoo dilay marxuum muxyudiin cabdi xasan ina deeqa maxamed cali
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan isku soo bax lagu cambaareynayo weerarkii jimcihii ka dhacay xeebta liido oo maanta muqdisho ka dhacay
runtii ismaaciil haniyo waa shaksiyad weyn laga soo bilaabo toddobadii oo markii ururkan xamaas la sameeyey oo jiilkii ugu horreeyey ee lagu dhisay ahaa ilaa maanta afar la joogo madaxdeeda ku sarraysa uu ka mid ahaa
waa barnaamijka ilayska oo aad ku dhagaysan doontaan xiisadda ka taagan bariga dhexe marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa in maanta uu kala hadlo xiisadda ka taagan bariga dhexe kooxdiisa amniga qaranka wuxuu sidoo kale telefoon kula hadli doonaa boqorka jordan boqor cabdalaha labaad halkaasi oo hogaamiyaasha israel ay ka digayaan khasaare weyn oo ka dhalan doona haddii lasoo weeraro iyadoo ay jirto walaac ku saabsan in dagaalku uu ku fido gobolka tallaabooyinka suuragalka ah ay bilaabeen iiraan ama wakiiladeeda gobolka iyadoo la eegahayo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa shir jaraa-id oo uu qabtay isniintii ku sheegay in iiraan aysan dooneynin inay sii xumayso xiisadda gobolka balse ay xaq u leedahay inay ciqaabto israa'el kadib weerarkii toddobaadkii hore lagu dilay hogaamiyihii siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya oo ka dhacay dahraan iiraan waxay ku eedeysay israa'el dilka haniya kaasoo yimid saacada kadib markii israa'el ay duqeyn ka geysatay beyruud laguna dilay taliyo ka tirsan kooxda xagjirka ah ee xisbullah oo sida xamaas markaasi ay taageerto iiraan waxaan go-aansanay bay yidhaahdeen inaan ka soo horjeesanno dhinac walba iyo goob walba oo dhow iyo fog netanyahu ayaa yiri hadalkaasi qofkii doonaya inuuna waxyeeleeyo wuxuu bixin doonaa qiimo aad u culus turkiga iyo jabaan ayaa kula taliyey muwaadiniintooda isniintii in ay ka baxaan lebnaan iyagoo ku biiray maraykanka faransiiska kanada ingiriiska iyo jordan oo iyaguna ka diga suuragalnimada halistimaada wasiirka arrimaha dibadda ee jordan ayman safaadi ayaa ku sugan iiraan axaddii halkaasi uu tegay waxa uuna ku booriyey in lasoo afjaro xiisadda iyo in gobolka uu ku noolaado nabad amni iyo xasilooni xogayaha difaaca maraykanka lord austin ayaa axaddii la hadlay dhigiisa israel yoaf galand isagoo ku celceliya taageerada birta ah ee maraykanka ee ku aadan amniga israel iyo xaqa ay u leeyihiin inay iska difaacaan hanjabaadaha iiraan iyo kuwa iiraan taabacsan sida xisbullah oo fadhigeeda uu yahay lubnaan iyo weliba xootiyiinta yaman kamala haris ayaa magacaabi doonta ku-xigeenkeeda maanto isniina iyadoo isu diyaarinaysa socdaal ay ku marayso gobolka waa gobolada labada xisbi ay isku hayaan ee maraykanka iyadoo ujeedka booqashaduna ay tahay inay xamaasadeeda tartanka madaxtinimada u bedesho taageero waarta oo awood u siin karta inay guul gaarto dhabaha guusha aqalka cad ayaa waxaa xukuma dhowr gobol oo markaasi isbedbedela haris waxay bilaabi doontaa socodkeeda shanta maalmood ah talaadada beri ah safarkan ayaa ugu muhiimsan ama waxa ugu muhiimsan waxa uu yahay kan ay ku tegayso pennsylvania iyada oo ay markaasi dhisaysa dardar ay isku haleeli doonaan iyada iyo musharaxa jamhuuriga donald trump shanta bisha nofembar xilligan aynu joogno waxaa ina horyaalla bay tiri in aynu kala dooranno laba aragtiyadood oo ummaddeenna muhiim u ah midi waa mustaqbalka midna waa waagii hore ee laga soo gudbay ololahani waxa uu ku saabsan yahay in dadka isku soo baxaan iyadoo ay hagayso waddan jacayl si ay ugu dagaalamaan waxa ugu wanaagsan ee aynu nahay ayay soo dhigtay fariintaasi barteeda x ku guulaysiga codadka ergada oo ku filan si ay u xaqiijiso magacaabista xisbiga dimuquraadiga ah xaaris waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madow ah iyo koonfurta eshiya ka soo jeeda oo madaxweyne ku-xigeen ka noqoto maraykanka waxay tegi doontaa shirweynaha xisbiga dimuquraadiga ee jikago oo la qaban doona laba toddobaad gudahood iyada oo guud ahaan gacanta ku haysa xisbigeeda ololo laba toddobaad jirsaday ayaa konton iyo sagaal jirtan hore usoo ahaan jirtay dacwad ooga waxay ururisay lacagtii ugu badnayd iyadoo soo jiidata dadweyne aada u badan waxayna ku sarreysaa aftida baraha bulshada iyadoo markaasi u socota sidii ay u tirtiri lahayd hogaankii aftida ee trump ka hor inta uusan madaxweyne jo biden ka tanaasulin ololihiisii doorashada ee mar labaad ra-iisul wasaaraha britain kier starmer ayaa isniintii wacad ku maray maanta waayo ciqaabta dembiyada sida deg deg ah u dhacaya kadib kulan deg deg ah oo ku saabsan rabshadaha ay wadaan kooxaha midigta fog ee ka socda guud ahaan england tan iyo isbuucii hore markaasoo la dilay saddex caruur ah ra-iisul wasaaraha ayaa la kulmay wasiiro iyo taliyayaasha booliska oo uu ku jiro madaxa scotland yard mark rowley iyagoo kala hadlaya sidii loo dhammayn lahaa rabshadihii markii hore ka dhacay southport waqooyi galbeed england talaadadii dabayaaqadii toddobaadkii hore dhowr askari oo booliisa ayaa la dhaawacay dad badanna waa la xirxira kadib markii kooxo dhagxaan tuuraya ay isku dhaceen askarta kooxahaasi ayaa waxay gubeen oo bilaqaysteen dukaamo islamarkaana waxa ay burbur u geysteen muraayadaha baabuurta iyo guryaha iyadoo ay qeyb ka tahay tallaabooyin dhowr ah oo kasoo baxay kulanka maanta dowladdu waxay xoojin doontaa cadaaladda dembiyada si loo hubiyo in cadaalad loo fuliyo si deg deg ah stamer waxa uu sheegay mar uu la hadlayay warbaahinta in si deg dega arrinta wax looga qaban doono isku dhacyada ayaa ka dhacaya southport maalin kadib saddex gabdhood oo da-yar markii la dilay shan caruur ahna si xun loo dhaawacay iyadoo taasina ay sabab u ahayd weerar loo adeegsaday torrey ama mindi oo ka dhacay fasal ay ku sameynayeen koobka ciyaarka tyler swift warar been abuura ayaa markii hore lagu faafiyey baraha bulshada kuwaasoo sheegaya in qofka weerarka geysta uu ahaa muslim magangelyo doon ah balse booliiska ayaa sheegay in eedeysanaha uu ahaa toddobiyo toban jir ku dhasha wells iyadoo warbaahinta britain ay sheegtay inay dhaleen waalid u dhashay dalka ruwanda xukunkii ra-iisul wasaaraha bangaladesh sheekh xasiina oo soo jiray muddo shan iyo toban sano ah ayaa maanta oo isniina soo gabagaboobay sheekh xasiina waxay ka carartay waddankeedii ay xukumaysay kadib dibadbaxyo ay dad badani ku dhinteen oo toddobaadya socday ciidamada ayaana ku dhawaaqay inay soo dhisi doonaan dowlad ku meel gaar ah xasiina ayaa tan iyo horaantii bishii juulaay raadinaysay inay joojiso mudaharaadyada ka socda waddanka oo dhan oo looga soo horjeedo dowladdeeda balse waa ay carartay kadib bannaanbaxyo rabshado wata oo axaddii halkaasi ka dhacay waxaana lagu soo warramayaa in rabshadahaasi ay ku dhinteen ku dhowaad boqol qof taliyaha ciidamada dalka bangaladesh genaraal waker ussamaan ayaa shalay oo isniin ahayd ka sheegay telefishinka qaranka waddankaasi in xasiina ay iscasishay milatariguna ay soo dhisi doonaan dowlad ku meel gaar ah hadalkan ayuu jeediyey maanta askariga meesha sare ciidanka kaga jira wuxuu sheegay inuu la hadli doono madaxweynaha si uu usoo dhiso dowlad ku meel gaar ah oo ka dhalata dalka koonfurta eshiya ku yaallo ayna ku nool yihiin ilaa iyo boqol iyo toddobaatan milyan oo qof ilaa iyo hadda ma cadda inuu hogaamin doono iyo in kale waakar waxa uu sheegay inuu wadahadallo la yeeshay xisbiyada mucaaradka ah ee ugu waaweyn iyo xubnaha bulshada rayidka ah balse aanu wadahadal la yeelanin xasiina xisbigeeda lagu magacaabo awaami league xasiina oo ah toddobaatan iyo lix jir ayaa dalkaasi kaga baxday diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah sida ay sheegeen ilo ku dhowdhow hogaamiyahan mar ay la hadleen wakaalada wararka ee a f b dadweyne aada u faraxsan oo lulaya calamo qaarkoodna ku dul ciyaaraya taangiyada wadooyinka yaalla ayaa la arkaya saaka oo isniin ah ka hor intaysan boqolaal qof soo jebin albaabka guriga rasmiga ee sheekh xasiina sagaashan iyo afar qof ayaa la leeyahay waa lagu dilay axaddii rabshadihii dhacay waxaana ku jira afar iyo toban booliis ah waana maalintii ugu dhimashada badnayd rabshadaha wadankaasi dibadbaxayaasha iyo taageerayaasha dowladda ayaa guud ahaan dalkaasi waxay ku dagaalamayeen ulo iyo mindiyo ciidamada ammaanka ayaana la sheegay in mararka qaar ay rasaas adeegsanayeen halkaad nagala socotaana waa v o a washington maxkamadda ciidamada jubbaland ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay askari dilal u geystay sanadkii hore magaalada kismaayo dad kuwaasi oo horaantii sanadkan dil lagu xukumay waxaana maanta lagu fuliyey xukunkaasi qisaasta ah dadkii ay hore u dileen faahfaahintan waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee jubbaland iyo dembiyada culus ayaa maantay waxa ay xukun dil ahi ku fulisay gacankudhigliyaasha kalaahi yaasiin cismaan colow oo horay u dilay marxuum muxiyidiin cabdi xasan iyo sidoo kale gacankudhiigle dable maxamed cabdulaahi siciid oo isna horay u dilay marxuum maxamed deeq nuune saalax waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland ay maantay ku filisay xukunkaasi dilkaahi deeqa maxamed cali iyo sidoo kale axmed xaashi axmed goday oo ka mid a ehelada marxuumiintii horey loo dilay ayaa jubbaland uga mahad celiyey cadaaladda maanta la waafajiyey raggii ka dambeeyey dilka eheladooda anoo muxiidiin cabdixasan hooyadiisa maxkamadda jubbaland iyo maamulka iyo dowladda iyo madaxweynaha iyo wixii muslim oo halkaa cadaaladda wiilkayga isiis waanu mahadcelinayaa ilaahay baa mahadleh ilaahay baa mahadleh xaqi baadna la waafajiye waan idiin mahadcelinayaa
annagoo ah dhibanayaashii marxuum muxiyudiin cabdi xasan adeerkii baan ahay iyo hooyadii waxaan u mahad celinaynaa maxkamadda jubbaland oo fulisay qasaastii ku waajibtay ninkii dilay aad iyo aad maxkamadda ciidamada aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan hadday noqoto xeerdhaalinta iyo hadday noqoto maxkamaddaba sida wanaagsan ee kiiskaa u wajaheen waan ka mahad celinaynaa gaashaanla dhexe mawliid axmed yaasiin oo ka mid a saraakiisha sarsare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland ayaa gebagabadii akhriyey go'aanka maxkamadda iyo xukunka dilkaahi ee maanta ay fuliyeen ujeeddo fulin xukun dil ah maanta oo ay taariikhtu tahay shantii shii sideedaad labada kun iyo labaatan iyo afar maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee dowladda jubbaland xukun dhaqangal ah oo dil ah qisaas oo ku fulisay xukmanayaal horay maxkamaddu ugu xukuntay dil toogasho ah si waafaqsan aayadda ee suuratu baqara waafaqsan habraaca sharciga ah kow gacanku dhiigle dable yaasiin cismaan colow ina asli ibraahin aadan sano jir ah ku dhashay afmadow kaasoo dilay marxuum muxyidiin cabdi xasan ina deeqa maxamed cali jir ah ku dhashay afmadow taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii tobnaad labada kun iyo labaatanka ku heshay maxkamaddu eedda xeer ilaalinta kuna xukuntay dil qisaas ah taariikhdu markay ahayd toddobadii bishii saddexaad labada kun iyo labaatan iyo afarta gacankudhiigle laba gacankudhiigle dable maxamed cabdulaahi siciid maxamed khadar ku dhashay kismaayo ina ladan aadan ibraahim soddon iyo shan sano jira maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland ayaa maalmahan waday dil toogasho oo lagu fulinayo xubno horay dad rayida ugu dilay magaalada kismaayo iyo sidoo kale rag ka tirsan al-shabaab oo lagu eedeeyey in ay dilal ka geysteen magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
habeen wanaagsan meel walba aad naga dhagaysanaysaan dibadbax lagaga soo horjeeda weerarkii xeebta liido ee maalintii jimcaha ayaa maanta ka dhacay muqdisho dadweynaha iyo mas-uuliyiin ayaa kasoo qeyb galay waxayna cambaareeyeen weerarkaasi oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid naxariis darro ah warbixintan muqdisho waxaa kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo weerarkii al-shabaab jimcihii ka geysteen xeebta liido ayaa maanta lagu qabtay xeebtaasi waxaana bannaanbaxa oo ay soo qabanqaabisay dowladda soomaaliya ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo dhallinyaro aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir dhallinyarada oo qaarkood weer cas madaxa ku soo duubtay ayaa wejiyadooda laga dheehanayay murugo waxaanay ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah al-shabaab wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed barre oo madasha ka hadlay ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay feejignaan muujiyaan islamarkaana mideeyaan cududooda maanta waxaan joognaa meesha waxaan qayb ka nahay oo aan kala soo qayb galnay isu soo bax weyn oo ay dhallinyarada soomaaliyeed dareenkooda uga falcelinaan waxaan rabaa inaan keliya fariinteeda anigan aan uga faa'iidayso dhaho war dhallinyaro ha noqoto markii ugu dambeysay ee kooxdan ay dhibsaan oo kale ama dhagar sidaan oo kale idiin maleegaan dhallinyarooy mataqaanaa feejignaada indhihiina kala fura dadkani ama kooxdan horarka ah waxay marayaan marxaladii ugu dambeeyey ama naflcaarnimada ugu dambeysay inta dhimanna haddaad u midowdaan ee aad gacmahaad isqabsataan waxaan aaminsanahay inaanan shabaabkayga lagu arki karin aad ku filantiinna ka xoreyn kartiin waana ku kalsoonahay awooddiina iyo kartidiina guddoomiyaha degmada warta nabadda zaynab xaabsay ayaa carabka ku dhufatay in weerarkii jimcihii ka dhacay liido uu noqonayo boog aan marnaba ka go'i doonin quluubta dhallinyarada soomaaliyeed maantay halkan dhallinyarada soomaaliyeed waxay isugu imaaday inay ku muujiyaan dareenkooda islamarkaana ay duco iyo qur-aanba halkan ugu akhriyaan saaxiibbadii qaaliga ahaa ee halkan ay ku waayeen maalinnimadii jimcaha ahayd run ahaantii dhallinyarada soomaaliyeed waxay u ahayd habeen mugdiya waxay ilaa i hadda u sii tahay boog aanan ka hari doonin quluubtooda dhallinyarada soomaaliyeed waxaan aad iyo aad uga xunnahay falka argagaxa leh ee khawaarijtu ku kaceen islamarkaana ay ugu geysteen wax badan waxay ku gambaan jireen ay dhihi jireen waxaan waxyeelnay madax soomaaliyeed madaxda dawladda iyo ajaanib bay ku faani jireen laakiin waxay dareenkeena iyo qalbiga iyo dad badan oo hadalkaasi mar walba dhihi jiray ama meeshaasi dawlad joogtaa amuu askari joogaa amuu siyaasi joogaa waxay caddaatay xeebta liido intii ku dhimatay baa inoo caddaysay markii aan ku weynnay halkan haldoorkii soomaaliyeed ee b h d holdarka ahaa markii aan ku weynnay dhallinyarada soomaaliyeeday fadhi inooma yaalo waxaana looga baahan yaha waxay tahay inaan midnimadeena aqoonteenna xooggeenna iyo cududdeenna muujinnaa isla markaana aan garab istaagnaa hay-adaha amniga guddoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooh ayaa ka dhawaajiyey in bannaanbaxan uu dirayo fariin ah in hal meel looga soo wada jeesto al-shabaab wuxuuna bulshada gobolka banaadir ka dalbaday inay dowladda la shaqeeyaan bannaanbaxan shacbiga oo dhallinyarada soomaaliyeed iyo dadka gobolka banaadir deggan uu maanta halkaa isugu soo baxay kuna muujinayo inuusan khawaarid khawaarid in hal meel looga soo jeesto waxaan rabaa inaan idiin sheega dadka soomaaliyeedow dawladdiinna garab istaaga khawaarid waa u jeediin footiin oktoobar dhib ka weyn oo dadka soomaaliyeed khawaarid u geysata ma jirin maantana waa ka dhoolna meelaha ciidamadu joogaan ma aadi karaan uma tegi karaan dadka soomaaliyeed dad dhallinyaraa oo shacaba oo haween iyo dhallinyaro iyo carruur iskugu jira oo xeebtan u soo dabaashaa tegey ayay inta u yimaadeen ayay laayeen sababtaasu maxay tahay waxaa weeye inayse sideedaba hadafkoodu uu yahay dadka soomaaliyeed hantidooda iyo dhiiggooda iyo naftoodu inayse u kala duunayn inay ka dhigaan magaalooyinka soomaaliyeed qubuur inay ka dhigaan sida meelaha ay u deggan yihiin qubuurta iyo mugdiga iyo qashinka ay u tahay ayay rabaan qashin inay uga dhigaan laakiin farriinta maanta halkan looga dirayaa waxay tahay oo dadkaan ay u dirayaan inaysa saas ka dhigi karin dadka soomaaliyeed inay qalbiyadoodu nool yihiin dhallinyarada soomaaliyeed qalbiyadoodu inay nooshahay dawladdooda say u garab istaagi lahayn inay muujiyaan farriinta aan rabo halkan inaan ka diro oo dadka soomaaliyeed aan u diro iyo dadka gobolka banaadir degan waxay tahay dowladnimada ha la garab istaago ugu dambayntii guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa tilmaamay inuu waajib yahay dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo sidoo kalena u tacsiyeeyey ehelada dhallinyaradii ku geeriyootay weerarkii liido innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariistaan leennahay ehelladoodina sabar iyo baan allaha ka siiyo waxaan leennahaa musiibay eheeday dhacday kana timiday gacanta khawaarijta khawaarijtu sideedaba diin ma laha aqoon ma laha dadnimo ma laha damiirna ma laha waa dilay waa dadaan damiir lahayn ee maalin kasta ka oynsiinaayo hooyo soomaaliyeed ka oynsiinaayo aabbo soomaaliyeed ka oynsiinaayo taasi marka waxay ku tusaysaa inay yihiin inay yihiin xusada inay yihiin in lala dagaalamo inay waajib nagu tahay waxaan rabnaa dowladda indhaheedii iyo dhegaheedii indhaheedii waa idinka gacanteediina waa ciidamada waxaa laydinka rabaa cadowga inaan si toos ugu soo wada horjeesanno isku sina in loola dagaalamo banaanbaxan maanta ka dhacay xeebta liido ayaa daba jooga weerarkii qaraxyada ku bilowday ee jimcihii ka dhacay xeebta liido kaasoo ay ku geeriyoodeen soddon iyo toddoba qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen laba boqol afartan iyo toddoba ruux xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala haris ayaa ku jirta saacadihii ugu dambeeyey ay kusoo magacaabi lahayd qofka ku-xigeenka u noqonaya ee doorashada maraykanka bisha nofembar kula tartami doona qofkana ay xulato ayaa u raaci doona isku soo baxyo ololaheeda ku aadan kuwaasi oo ka horeeya marka uu markaama uu ugu horeeyo midka ka dhacaya gobolka pennsylvania talaadada beri ah dhinaca kale madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa baraha bulshada ku soo qoray sababaha uu u doonayo in la bedelo goobta iyo taariikhda ay dhacayso dooda xigta ee musharaxiinta madaxweynaha warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha v o eda veronica balderas waxaana soo jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere waxaa aad loo sugayaa qofka ay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris u dooran doonto qofka tartanka madaxtinimo ku wehelin doona doorashada sannadkan ee laba kun iyo afar iyo labaatan dadka meesha sar kaga jira waxaa ku jira guddoomiyaha gobolka pennsylvania joe shapiro guddoomiyaha gobolka minnesota tim walls iyo senator mark kelly oo gobolka arizona laga soo doorto john green oo baraka kulliyadda culuumta siyaasadda ee jaamacadda duke ayaa isagoo v o eda khadka iskaabka ugu warramaya sheegay in qofka ay soo doorataa uu sawir fiican ka bixin doono sida codbixiyaasha maraykanku ay iyada u arkaan waxay sawir badan ka bixinaysaa iyada iyo waxyaabaha mudnaanta u leh iyo qofka ay hawsha ku aaminayso haddii ay dhacdo in iyadu ay meesha ka baxdo berri ka maalin ayuu yidhi kamala harris ayaa qorshaynaysa inay socdaal ku soo marta dhowr gobol oo ah kuwa laysku hayo iyada oo uu wehelin doono qofka ay xulataa kana bilaabaya gobolka pennsylvania ololaha trump ayaa isna wakhtigiisa aad u gelin doona gobollada go'aamin kara natiijada doorashada sannadkan waa kan mar kale john green xilligan oo kale gobollada pennsylvania wisconsin michigan iyo arizona ayaa ah gobollo waaweyn haddana aad la ysugu hayo ayuu yidhi xilli codbixiyaasha maraykanku ay sugayaan cidda noqon doonta ku-xigeenka harris ayaa sidoo kale waxaa jira danayn weyn oo ah doodda ay harris la geli doonto ninka ay sayaan oo ah donald trump tartamaha xisbiga jumhuurigu waxa uu doonayaa in maadaama joe biden uu meesha ka baxay ay tahay in la bedelo taariikhda doodda la qabanayo tobanka bisha sebtembar taasoo uu qaban lahaa telefishinka a b c laguna bedelo mid uu qabto telefishinka fox news islamarkaasna lagu qabto gobolka pennsylvania horaanta bisha sebtembar dadkuna ay soo xaadiraan sabtidii ayuu trump bartow isagu milkiyaddiisa leeyahay ee truth social uu ku qoray waxaan is arkaynaa afarta bisha sebtembar ama isma arkayno gebi ahaanba ololaha harris ayaa ku dhegan qorshaha doodda iyo xilliga loo qabtay waxay tidhi waa hagaag donalow waxaan rajaynayaa inaad tixgelin doonto inaan ku kulanno fagaaraha doodda maxaa yeelay sida hore loo yidhi haddii aad hayso waxaad sheegto hortayda ka sheeg in harris iyo trump ay si toos isku arki doonaan waa arrin la dhowrayo laakiin madaxweynihii hore ayaa haysta fursad cusub oo wax kaga sheego harris iyo qofka ay soo xulato marka uu bishan sagaalkeeda isu soo bax ku qabto magaalada bosman ee gobolka montana
maxamed cabdi xasan sandheer ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijka ilayska v o a toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay xiisada ka taagan bariga dhexe waxaa inoo haya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda iyo xiisadda dagaal ee ka oogan bariga dhexe xiisadda ayaa cirka isku sharcantay axaddii shalay gobolka bariga dhexe iyadoo maraykanku uu gobolka u soo diray maraakiib dagaal si uu u difaaco israa'il haddii iiraan ay soo weeranto halka dhowr dowladood oo reer galbeeda ay si degdeg ah ugu sheegeen muwaadiniintooda inay isaga baxaan lubnan xilli jabhadda xisbullah ee ay taageerto iiraan ay bilowday in duqaymo xooggan la beegsato israa'il xiisaddan ayaa cirkays ku shareertay kadib markii weeraro lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan xamaas iyo xisbullah toddobaadkii hore israa'il ayaa weerartay dhismo ku yaala magaalada beyruud ee dalka lubnaan halkaasoo ay ku dishay taliyihii xisbullah fu'aad shakuur saacado kadibna hogaamiyihii siyaasadda xamaas ismaaciil haniya ayaa lagu dilay tehraan dilkaasi oo ay iiraan ku eedeysay israa'il balse aanay israa'il weli si rasmiya u sheegan dabayuu ahaa ismaaciil haniya waxaa barnaamijka ilayska v o eda uu su-aashaasi weydiiyey khaalid macalin oo ah saxafi macalin iyo falanqeeye siyaasadeed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo soomaaliya
runtii ismaaciil haniya wuxuu ahaa shaksiyad weyn laga soo bilaabo sagaal boqol sideetan iyo toddobadii oo markii ururkan xamaas la sameeyey oo jiilkii ugu horreeyey ee lagu dhisay ahaa ilaa maanta oo laba kun labaatan iyo afar la joogo madaxdeeda ugu sarreysa uu kamid ahaa shaksiini ah oo halganka falastiina aad uga qayb qaadatay bariga dhexana aada looga yaqaana ayuu ahaa maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ahaa qofka ugu muhiimsan markii la fiiriyo dhaqdhaqaaqa hamas falastiin gudaheeda ka dagaalama dhanka kale markaad fiirisidna waxuu ahaa hogaamiyaha ruuxiga masixiin ruuxiga ururkaasi ay leeyihiin kadib markii ay meesha ka baxeen labadii oday asiga ka horreysay ee ahaa axmed yaasiin iyo cabdicasiis kiishi oo labadoodaba xilli isku dhow la dilay labada kun iyo afartii marka dabcan waxay iska dhaafeen kaytalkii ahaa inay guddoomiye magacaabaan marka ay arrimihii u bedeleen wax la yidhaahdo xafiisya isagana marka wuxuu qayb ka ahaa xafiiskii siyaasadda bariga dhexe xafiiska siyaasadda xamaas ayuu madax u ahaa marka waxaa la dhihi karaa wuxuu ahaa shaksiyad weyn arrintiisa saamo weyna ku yeelatay laysma lahayn waa la dili doonaa madila ayaa loo geysan doonaa ilaa herkaasu dagaal ka gaari doonaa laysma lahayn arbacada aynu kasoo gudubnay waxaa lagu dhex dilay gudaha gurigu ka deganaa magaalada bahraan aaga loo yaqaano zafaraniya oo ah aad dadka lacag kale iyo dadka madaxda iyo saraakiisha dowladda ay degaan iyo guri aada loo waargeynayo arrintaas markay soo baxday gobolka bariga dhexe oo dhan aad ayaa cabsi loo dareemay oo ah in arrinta iga sii dari karto welina weerar kala duwanaa kasoo baxaya habka uu dhintay israa'iil waxay shee si toos uma aysan sheeginin in ayda dilka ka dambeysay laakiin farahoo dhan iyada ayaa lagu muuqayaa maraykanka faransiiska kanada iyo britain ayaa dhammaantood u sheegay muwaadiniintooda inay isaga soo baxaan lubnaan dalka ay dariska yihiin ee urdun ayaa isna sidaasi ku dhawaaqay dhowr shirkadood oo diyaaradeed oo reer galbeedka laga leeyahay ayaa hakiyey duulimaadyadii ay ku tegi jireen gobolka dadka ajnabiga ah ayaa loo sheegay inay isaga baxaan lubnaan iyadoo laga cabsi qabo dagaal toosa oo dhex mara israa'il iyo xisbullah haddaba xaggey ku socotaa xaaladda gobolka bariga dhexe waxaan su-aashaasi weydiiyey maxamed biixi oo ah falanqeeyo ka faallooda arrimaha carabta oo muddo ku noolaa dalka sacuudiga marka laga hadlayo xaaladda bariga dhexe ee waxaa muuqata inuu u jihaysanayo xaalad maxay ahaytay kacsanaana xaalad laga yaabo wakhti kasta inay halkaa colaadi hor leh ay ka hurto iyada oo la ogaa markii hore in muddo dheer halkaa uu ka jiray dagaal xoog leh oo israa'il ka waday marka la eego marinka khaza iyo iyadoo isii dheer tahay iiraan iyo xulafadeeda iyo israa'iil arrimahan u dhexeeya gaar ahaan dilalkii u dambeeyey israa'iil ay ka fulisay halkaas oo iyagu arrimaha iminka aada moodid inay sii hurinayaan iyo iiraan oo wacad ku martay iyo weliba xisbullaahi labaduba waxay wacad ku mareen inay argoosan doonaan iyo israa'iil oo iyaduna heegan xoog leh ku jirta marka la eego maraykanka oo kusii daabulaya maraakiibtiisa dagaalka iyo weliba diyaaradihiisa iyo ciidamadiisa sida uu lord xogaye lord aston uu sheegay iyo wadahadalkii dhexmaray joe baiden maalintii khamiista iyo netanyahu inuu maraykanku difaaci doono maxay haytay israa'iil waxyaabahaasoo dhami waxa ay maxay haytay ay saadaalin karaan xaalad halisoo halka kasoo wajahan haddii aanay dhinacyadu maxay tay taxadar dheeriya muujin iminka waxaa la hadalhayaa eraan inay aargoosan doonto aargoosigaasi ma halkaasu ku istaagi doonaa mise colaad hor leh ayuu sii hurin doonaa oo arrimaha maxay haytay aan jawaabta loo haynin hadday colaadani iminka ay dhacdo ma la xakamayn doonaa mise maxay haytay gobolkay kusii fidi doontaa waa su-aalaha kale la isweydiinayo marka waxaad moodaa xaalad ceeryaana ama mugdi ah oo mustaqbalka ayaa gobolka ku gadaaman ayaamaha soo socdana waxaa laga yaabaa inay maxay tahay xaaladahaasi la arko oo ay dhammaanba ku baahaan bariga dhexe taasina waxaa laga yaabaa inay khalkhal geliso bariga dhexe iyo guud ahaan caalamkaba xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waa qoraa cilmi baare iyo saxafi ka faallooda arrimaha carabta isna waxa uu qabaa in gobolku uu foolanayo dagaal ka ballaaran kana xoog badan midka hadda ku dhex maraya xamaas iyo israel marinka khaza bismillahi raxmaan raxiim horta ninkii weynaay ee hogaamiyaha maktabka siyaasiga ee xarakada xamaas ee la dilay arintiisii iyo waxay kii ninkii asagan hogaamiyaha ee ka tirsanaya xisbullah fu-aad shukri arrintooda aada ay wixii mandaqada oga dhigtay mandaqa saakhina oo kulul oo ay macnaha foolanayso dagaallo waxaana macnaha in ay jawaabo bixin doonaan qolyaha iiraan iyo kooxaheeda loo malaynaa taas sidaas daraaddeed waxaan ka garan karnaa sida uu maraykanka oo u keenay bariga dhexe laba markab oo kuwa diyaaradaha sida ah oo inuu rabo inuu ku difaaco u rabo israael marka halkaas marka waxaa galay khatarta ay dareemayaan israa'iil iyo guud ahaan mandiqada iyo deegaanka ay dareemayso ayadoo ay iiraan naftirkeeda la sheegaya inaysan macnaha rabin in ay dagaal toos ah ama ay ka jawaabis toos ah ay sameyso laakiin ay rabto inay gacmaheeda iyo xulafadeeda inay adeegsatay rabto waxaa kaloo aan aragnay urdugan oo ereyo kulkulul u jeediyey israa'iil kuna tilmaamay inaan macnaha dad oo raba inay mandiqada dagaal culus ay u jiidaan rabo kana ridaan haadaan aanan la fiirsan doonin mar dambe waxa ay ku kacayaan oo ay qeyb ka noqon doonaan naftirkooda duulaanka ay kula jiraan israa'iil lagula jiro marka marka xataa meeshaas ka dareemaysaa weliba uu kusoo qaatay tusaale ahaan in uu dagaalka sidii adarbajan ay u galeen iyo libyaba ay u galeen oo lagu qasbay intanna loogu qasbaa inay soo galaan oo ay mar dambe fiirsan doonin waxyaabaha lagu haya dadka falastiiniyiinta ah marka marka inahaasoo dhan la isku geegeeyo waxaad dareemaysaa marka inay mandiqada ay u socoto mandiqad dagaal oo aada u culus kadib markii haaniya toddobaadkii hore lagu dilay magaalada tehraan guri marti oo uu ku sugnaa waxyar kadib markii uu kasoo qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee iiraan hogaamiyaha xurruuxiga ah ee iiraan ayatullah cali khamani ayaa bayaan uu soo saaray ku yidhi waxaanu u aragnaa in ay waajib nagu tahay inaannu ka aargudanno wuxuu amar ku bixiyey ayatullah in si toos ah loo duqeeyo israa'el si looga aargoosto dilka haaniya sida lagu sheegay warbixin new york times oo soo xiganaysa saddex sarkaal oo iraaniyiinah ay qortay haddaba maxay noqon kartaa jawaabta ay iiraan arrintan ka bixinayso waa kan khaalid macalin oo su-aashaasi ka jawaabaya iiraan waxay dareynaysaa wajigada xaadi weyn iyo amnigeedii inuu khalkhal uu ku jiro oo in laga dhex adeegan kara ee muuqato haddii sida wargeysyada qaar ay qorayaan gaar ahaan wargeysyada galbeedka ee new york times iyo guardian ay ugu horeeyaan oo ah in bambo guriga lagu dhex beeray oo guriga laba bilood ka horeba lagu sii diyaariyey iyadoo laleeyahy gurigaas uu kusoo laalaaban jiray mar walba oo uu yimaado magaalada tahraan caasimada waddankaasi iiraan haddii arrintaasi tahay iyo haddii arrinta ay soo saareen qoloyda ilaalada gacanta ay leeyihiin intaasi gantaal ee rajadiisa ay gaaban tahay ayaa lagu dhuftay guriga uu deganaa ama qolkii uu deganaa lagu dhuftay sababta asaga iyo wiilkiisii waaridiyaha u ahaa bay ku geeriyoodeen ama wararka qaar ee dhacayo xataa garoona lagu duqeeyey waxay rataba ha ahaatee waxaa muuqata in oo iraan laga dhex adeegtay dabcan inay falcelin samaysaan waa ku khasban tahay hogaamiyaha iiraan murshidka ninka lagu magacaabo cali khamenei isla habeenkiiba shir degdeg ah uu la qaatay qolooyinka ammaanka iyo saraakiisha sarsaraba waxa uu sheegay in falcelin la sameeyo in loo baahan yahay falcelintaas waxaa ka imaan karo oo mararka qaar dagaal noqon karana in loo sii diyaargarooba ay tahay marka falcelinta hadda la saadaalinayo aniga waxaan isleeyahay saddex mid ay noqon kartaa oo waa midda koowaad in iiraan iyada falcelin toosa ay samayso oo sidii waagii safaaraddeedii ku taalay magaalada dimashik markii la duqeeyo oo kalento sidaasoo kalenta inay gantaallo ku garaacdo iyo diyaaradaha daroniska gudaha israael markaani si ka xanuun badan ama ka saamayn badan sidii hore oo waagi hore waxaa laga yaabaa inaysan saamayn badan yaran gantaaladaasi oo intooda badan maraykanka iyo israael oo iskaashanayo ay dhexda u galeen oo iyaga oo bad tilmaameedeedii loogu talagalay aanan gaarin lasoo riday si marka hore ka duwan inay dhici karto waa suuragal arrinta labaad waxaan isleeyahay in iiraan aysan falcelin samaynin laakiin kooxaha ay bari karaarto ee gobolka bariga dhexe ka adeegta ama gobolka bariga dhexe jooga sida xisbullahida lubnaan xamaasta falastiin xaashi shacbiga ciraaqiyiinta iyo xuutiyiinta yemen inay ku dalbato oo kuwaasi mararka qaar qaanuun ahaan aysan ahayn dee dad oo dowlado oo xata qaanuun lagu xisaabiyo aan lahayn ay ku dalbatay ku tiraado si fiican ha loo xanuujiyo israa'iil oo si fiican ha loo weeraro ayadana waa suuragal waxaa kaloo suuragal noqon karta inaysan labadaasi meeloodba aysan aadinayn intay shib iska tiraahdo fursad kaleenta ay la eegato israa'iiliyiinta oo ama maraakiib ay ka abduubato ama safaarada ay weerarto ama ashkhaas israa'iiliyiin ah oo v i p ah oo adduunyada jooga markaasi dhibaato loo geysto si loo xanuujiyo maamulka netanyahu uu hogaamiyo saddexdaas arrimood midkood ayaa dhici karta arrin afaraad oo ah in iiraan ay wax tuurto qolooyinkaasi ay baratiraabto ay wax tuurtana ay wax tuuraana ayadana waa dhici kartaa afartaasi scenario mid kamid ahaa lagu dhaqaaqayaa isleeyahay waxaana u badinaya scenario hadda oo ah iiraan iyo saaxiibadeeda kooxaha bariga dhaxda dagaalamo oo wada socda inay gantaallo halkaas ku tuuri doonaan oo ay noqon doonto isku karis falcelin laga sameynayo dilka ismaaciil haniya iyo fu-aad shukur oo ah madax howlgollada xisbullahi waasena habeenkii talaadahi loo dilay milatariga israel ayaa sheegay in maleeshiyada xisbullah ee ay iiraan taageerto ay soddon gantaal ku soo rideen dhanka waqooyiga israel habeennimadii sabtidii ilaa iyo axaddii balse ay burburiyeen intooda badan labada dhinac ee dagaalamaya ayaa iswadaarsanayay rasaas maalin kasta tan iyo markii dagaalka israel iyo xamaas uu ka bilowday khaza ku dhowaad toban bilood muddo haatan laga joogo haddaba muxuu noqon karaa doorka xisbullah ee dagaalka bariga dhexe waa kan xasan cabdiraxmaan mar kale mandiqada sida hadda taan taagtaaga ka jiro iyo dagaalka la filanaan kaaro oo nasrullahi naftirkiisa uu sheegay mar dambe ma jirto gacmehena waa xiri doono iyo waxa aan ilaalin doonan ma jirto wax walba aan awoodin waa isticmaali doona ayuu yiri wuxuuna yiri mar dambe ma aadeyno warqadaha iyo heshiiska warqadaha waxaan ku argoosan doonaa tawaariikhdeena iyo iyo waxyaabaha aan haysan inaan ku argoosna rabnaa hubkeenna marka mandiqada sida hadda ay ku socoto iyo sida netanyahu uu rabo markii laisku daro mandiqada ma noqonayso mandiqad degan ma noqonayso ilaa ama netanyahu meesha laga saaro oo ay xukunkaas uu ka dego ama maxkamadda uu ka aado ama inay ayaga adkaadaan oo ay ka adkaadaan kooxahan kale marnaba marka ma dhici karto in israael ay xisbullahi ka adkaato xamaas ka adkaato iiraanna ay ka adkaato ma dhici doonto marka inta netanyahu uu xukunka joogo ou rabo inuu asagana la keli noqdo amarka dowladda israael ama maamulka israel oo la keli noqdo u rabo mandiqada waxay kusii jiri doontaa xaaladan iyo xaalad ka adag oo dagaal ah aan joogsi lahayn isagoo ka hadlayay kulan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeesheen xiisadda bariga dhexe ayaa kaaliyaha gaarka ah ee wakiilka maraykanka ee arrimaha siyaasadda robert wood waxa uu ku bilaabay hadal aad u cadda Israel has a right to defend itself against attacks from Hezbollah and other terrorists. That is precisely what it did on July 30 when it independently responded.
waxa uu yidhi israa'il waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo weeraro kaga yimaada xisbullah iyo kooxaha kale ee argagixisada waana wixii ay samaysay soddonkii julaay markii ay si madax bannaan uga jawaabtay weerar ay siddeed iyo labaatankii bishaasi ay xisbullah ku dishay labiyo toban carruur ah deegaanka majdal shamis shaki haba yaraatee kuma jiro in weerarkaasi carruurta lagu dilay ay fulisay xisbullah oo adeegsanaysa hub ay ka heshay iiraan ambasador woodes ayaa dhinaca kale noosta ka xariiqay in dagaal ballaaran oo gobolka ka dhaca uusan soo muuqan uusanna ahayn midaan laga fursan karin The United States will continue to lead the way in diplomatic efforts to end the war in Gaza and reduce regional tensions. A ceasefire agreement is the surest way to alleviate waxa the uu yidhi suffering of the maraykanka Palestinian wuxuu sii people.
wadi doonaa inuu hormuud ka ahaado dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo dagaalka khaza islamarkaana lagu dejinayo xiisada colaadeed ee gobolka xabajoojin ayaana ah midda keliya ee arrinta xaqiijin karta si silaca looga dulqaado ayuu yidhi shacabka falastiiniyiinta albaabadana loogu furo xasilooni ballaaran inkastoo ay kasoo horjeedaan weerarka ay israa'el ku hayso khaza haddana wadamada carabta dan badan kama laha jawaabta ay iraan ka bixiso weerarka israa'el ay ku dashay haniya haddaba maxaa ugu wacan kalsooni darrida ka dhexaysa carabta iyo iiraan waxaa su-aashaasi ka jawaabaya maxamed biixi aragtidayda waxay la tahay dhowr arrimood ayaa sababaya in wadamada khaliijku ay maxay ahay tahay iiraan ay ka sasaan ama ay ka qabaan walaac xoogan waana arrin muddo soo taagnayd oo waqti hore bilaabatay midda koowaad laakiin waxaan filayaa inay tahay kala duwanaanshiyaha dhinaca idolajyada iiraan iyo maxay ahay tahay uuradan bahwadaagta la badankoodu marka laga reebo xamaas waa shiico iyo weliba iiraan nidaamkeeda siyaasadeed ee ku dhisan mm, tawriga ama towradda cabsi bay ka qabaan marka halkaa waa lagu kala duwan yahay arrinta labaad ee cabsida ka qabaani waxa weeyaan wadamada khaliijku marka laga hadlaya iiraan iiraan oo ah imika quwad ka jirta gobolkan galaangal xoog lena ku leh ururo badan oo iyadu maxay ahaytay ay daadihisana ay jiraan oo ay maxay ahaytay siyaasadaheeda ay maxay ahaytay u adeegsato arrintaasina waa cabsi en, ay ay dareemayaan iyo dhinaca kale iiraan oo iyana la aaminsan yahay inay isku hubeynayso hubkan en, nuclearka En, waxyaabaha marka la isu geegeeyo en, waxaa muuqata in ay jiraan cabsi wadamadaasi ama kalsooni la-aan kala dhaxaysa iiraan sidaa darteed waxay martigeliyaan saldhigyo fara badan oo maraykanku halkaa ku leeyahay gobolka En, arrinta kale jirta waxa weeyaan em, waxaan u malaynayaa wadamadani dee marka la eego waa wadamo yaryar oo talis boqortooyo uu ka jiro marka laga hadlayo en, en, ururka xamaas oo kale waa sunni inkastoo iiraan taageerto iyaga waxay uga baqayaan akhwaanulmuslimiinka sidaan u malaynayo xukunkooda ayay ka ilaashanayaan oo saameyn inay ku yeeshaan xaggaasay ka baqayaan marka en, arrimahaasoo laysku biiriyey ayaa laga yaabaa en, inay maxay haytoy en, ay cabsidaas ama kalsooni la-aantaasi ay ay- ay- ay keentay iyo dhinaca kale iyaga oo xulafo dhow la ah maraykanka arrimahaasi marka en, isbiirbiirsadeen en, il gooniya ayay mar kasta ku eegaan ishaas oo ah mid aan kalsooni aanay ku qabin iiraan iyo nidaamkeeda ee halkaa ka taliyaba iiraan hadda waxa ay xulafo la tahay shiinaha iyo ruushka oo aad uga fog gobolka suurtagalna aysan u ahayn inay si toos ah colaadda gobolka ugu lug yeeshaan xilligan haddaba suurtagal ma tahay in carabta ay mar kale ku biiraan dagaalka israa'il iyo xamaas ama haddii xisbullah ay dagaal toos ah la gasho israa'il maxamed biixi ayaa mar kale ka jawaabaya arrinta la xidhiidha in la arko mustaqbalka en, cara midaysan oo ka hortagta israa'iil en, waxay la tahay en, marka hore in dib loo dhugto sooyaalkii lasoo dhaafay ee taariikhda ee u dhexeeya carabta iyo israa'iil iyo tan maanta lagu jiro marka la isu geeyo labaduba waxay ina ina ina tusayaan arrimo muujinaya eh, midnimada carabta ee ku wajahan israa'iil inaanay en, xilligan iyo mustaqbalkaba aanay muuqan sababo badan marka loo eego iyadoo ay ugu wacan tahay carabta oo aanay jirin waxay ku midaysan yihiinba iyadoo ay ugu wacan tahay itaallaa'aanta iyo maxay tahay qubqubka dhexdooda ama kala qaybsanaanta dhexdooda ku jira iyadoo ay ugu wacan tahay iyaga oo dhammaantood iminka maxay haytay guclo orod ugu jira inay heshiis la galaan ama badankooduba la galay israa'iil sacuudiga u dambeeyey ayaa iminka la hadal hayaa haddii lagu guulaysto xabajoojin qasa ee maxay haytay ka hirgasha in arrimahaas ay maraykanku ay ka shaqaynayaan marka mustaqbalka soo socda ma muuqato cara midaysan oo ku midaysan qadiyad carbeed oo ku wajahan israa'iil sida taariikhihii hore ayna tusayaana kuwii horena way fashilmeen kuwan iminka soo socdaana ma muuqdaan waayo carabtu waxna way burbureenoo marka la eego wadamada qaarkood intan maanta jirta ee khaliijkuna waxa weeyaan arrimahaasi kama muuqdaan marka ilama aha in la filan karo wakhtiyadan dhow in la arko carab u midaysan israa'iil taa beddelkeeda waxaa la arkayaa carab u midaysan inay u baratamaan inay cilaaqaad la yeeshaan israa'iil haniya oo ah madaxa siyaasadda xamaas ayaa ahaa hogaamiyihii gorgortanka kooxda ee dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabajoojina dilkiisa ayaa su-aalo ka keenay sii wadista dadaalada ay wadaan dhexdhexaadiyaasha qatar masar iyo maraykanka ee lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo laguna kala bedesho lahaystayaal ay haystaan xamaas oo israa'iiliyiina iyo maxaabiis falastiiniyiina oo israa'il u xiran intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegaynay xiisadda bariga dhexe barnaamijkeenna kan xiga waxaan ku eegi doonaa taariikhda asalka dagaalka bariga dhexe gaar ahaan colaadda falastiiniyiinta iyo israa'iil barnaamijka ciddii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaali com ama boggeenna facebook intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaal markana kusoo dhowaada xubintii qurbe waxaa noo soo jeedinaya noona soo diyaariyey xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno waxbarashada soomaalida kanada gaar ahaan gobolka ontario iyo kafaa'iidaysiga taageerada dhaqaale ee dowladda dowladda federaalk ah ee kanada iyo kuwa goboladuba waxay muhiimad siiyeen horumarinta waxbarashada iyagoo ku maalgeliyey balaayiin dollar oo kanadian ah gobolkan ontario ah gobolka ugu dadka badan dalkan islamarkaana ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee kanada waxaa waxbarashada loo qorsheeyey ku dhowaad siddeed iyo labaatan bilyan oo dollar lacagaha ayaa ah kuwa lagu horumarinayo iskuullada iyo kuwa lagu taageerayo ardayda aadaya waxbarashada sare lacagahaas ayaa isugu jira deeq iyo deyn walow inta badan ay tahay deeq ka timid dowladda axmed daahir khaliif wuxuu ka mid yahay soomaalida degan magaaladan toronto wuxuu rumaysan yahay in dhallinyarada soomaalidu ay ka faa'iidaysan karaan taageerada dhaqaale ee dowladda ee la xiriirta dhanka waxbarashada walaal fikirkayga ku aadan malaayiinta dollar ee loogu talagalay dhallinyarada waxay wax ka taraysaa in shaqo abuur loogu sameeyo dhallinyarada oo looga weeciyo dhibaatooyinka ay ku jiraan gaar ahaan kuwa soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee laga tirar badan yahay ee waddankan ku nool sidoo kale tan ku saabsan lacagaha lagu taageerayo ardada waxaa jira dhallinyaro badan gaar ahaan kuwa soomaalida marka ay dhammeeyaan inaysan ku degdegin jaamacad ama college galaan taasna ay horseedo inay dhacaan falal aan wanaagsanayn oo mustaqbalkooda mugdi gelisa marka arrinkani waxay dhiiri gelinaysaa dhallinyaro badan inay jaamacadaha ama kollejka aadaan maadaama lacagta loo yaqaan student garanti hadda dowladda ay sheegtay in la labalaabayo sidoo kalena aan laga rabin lacagta kale oo deynta ilaa iyo sanadkii ay sameeyaan wax ka badan afartan kun oo dollar arrintan waa fursad weyn bay u tahay dhallinyarada marka waa wax aad u wanaagsan wey oo bulshada wax weyn ka tari kara durbo waxaa soo baxaya dhallinyaro badan oo ka faa'iidaysanaya waxbarashada axmed cabdi wuxuu ka mid yahay dhallinyarada soomaalida ah ee wax ka barta jaamacad ku taalla magaaladan toronto wuxuu sidoo kale dhallinyarada ku dhiirigeliyaa inay wax bartaan marka koowaad waxaa kordhiyey ama sare u qaaday waxbarashada dhallinyarada soomaaliyeed waxaa waaye dhallinyarada inta badan hadda kuwii oo wadanka ku cusbaa ama wadanka dibdambe kasoo galay waxay dhiirageliyeen ama maaragtay encouragement siiyeen dhalinyaradii hore ama dhalinyarada cusuba markaas isla imaadeen waayo niyahow waxbarashada wadankan aaday muhiim u tahay qofka hadduu waxbarto sidaa ogtahay wuu ka duwan yahay dadka kale marka waxaa aad u fudud inay maaragtay shaqo ay helaan dhalinyarada maadaama ay hadee aqoontoodii ay hore usii wateen oo ay sii kordhisteen dadaal ka imaada iyaga dhexdooda ah maaragtay ama dhiirigelin aad u ballaaran oo iyaga dhexdooda ay siiyeen ayaa kor u qaaday inay maaragtay tacliintoodii korey ama hore ay u wataan ama hore u sii socoto waa garta axmed kuwa ku cusub dalkan sida aad sheegtay iyagaa isdhiira gelinaya laakiin waxaad iga warantaa bal kuwa ku dhashay halkan oo marka hore la dhihi jiray gabdhaha ayaa dir ahaan ka badan markay timaado dhanka waxbarashada hadda waxaad leeyahay waxbarashadu way ku badan yihiin maxaa sababay ayay kula tahay iyagana saaxiibo dhalinyaradii hore oo iyagana ka firisteen maaragtay waxbarashada iskaga hareen ama dhalinyaradii wadankan ku dhasheen oo maaragtay intay waxbarashadii ka carareen ama ka tageen waxay dib damba kasoo ogaadeen inay maaragtay waxbarashadii ay muhiim tahay waayo markii waxbarashadii ka tageen waxay isku dayeen inay shaqooyin kale ay helaan ama maaragtay noloshooda ay maariyaan laakiin way u suurtageli weyse waayo waxaa dhacday inay maaragtay la weydiiyo shahaadooyin noloshii ay ku adkaato barnaamijkii horaan ay u galeenna sida maaragtay mukhaadaraadka iyo maaragtay violensiga ama maaragtay rabshadaha way socon weyso waayo qaarkood waxay u sababtay inay dembiya ay galaan xabsiyada ay ku laabtaan xabsiyadii markay dib uga soo baxaana shaqo waa la siin waayo waayo waxaa la weydiiyaa waxbarasho heer sare ah sida jaamacadda la weydiiya marka siyaabahaas adag ayaa keeni kara maaragtay inay maaragtay aad usoo badato dhalinyarada marka waxay arkeen in maaragtay haddii aa waxbarato ama aa waxbarasho leedahay inaad shaqo si fudud ku heleyso oo noloshada aa ku maareysto xamaaligan inta badan haddii waa lagu daalaya oo wax sii soconaya ma aha marka laga soo tago dhalinyarada sidoo kale waxaa jira qorshe waalidka ay waxbarasho ku aadi karaan kadib markii dowladdu ay la timid qorshe lagu caawinayo waalidka doonaya in caruurta loo haayo xilliga shaqada ama ay aadayaan waxbarasho waatan suuban faytaan oo ka shaqaysa arrimaha bulshada gaar ahaan qaybta caafimaadka qorsho fiican waaye qorshaha ay dowladda soo dejisay oo ah dheykerka inaa la raqiisiyo oo aad loo dhimo lacagta laga qaadi jiray full timeka looga qaadi jiray oo maalintii toban dollar loo qorsheeyey laga qaado cunugii dheykerka aadayo si ay hooyada u hesho wakti wax ku barato haddii waxbarasho ka dhiman tahay ama ay ku shaqo tagto marka faa'iidooyinka ugu waaweyn oo laga heli doona waxaa qoyskii oo dhaqaale soo galaayo iyo qofkaas shaqada tagay oo asagana dhinaca kaleeto dowladda cashuur ay ka helayso hadday qoyska hooyada waxbarasho aadane waxay soo kordhinaysaa aqoon dheeri ay reerkeeda ku maamulayso hadhowtana shaqo ay ku helayso soomaalida ku nool gobolka ontario ayaa muddo wadaa wacyigelin la xiriirta sidii dhalinyarada loogu dhiirigelin lahaa waxbarashada si ay u noqdaan kuwa waxbartay islamarkaana ka badbaada dhibaatooyinka jira oo dilalku ay ka mid yihiin waatan hodan cigaal oo ka mid ah madaxda ururka somaali canadian youth center oo ah urur ka dhisan magaalada ottawa ee caasimadda dalkan dalaaladii waxaa ka mid ah dhalinyaradii badanaa wax u dhigi jiray ama mentorship programska u dhigi jiray jaamacado ee ka baxeen shaqooyin fiicana xageen xagga dowladda xagga non-profit sectorka xagga i t-ga dhalinyaradaas laftigooda communitiyaashooda ku noqday oo dhalinyarada laftigooda workshops samaynayso xaggoodana waxaa siinanaa time to be a leader ani waxaan ku jiraa waxa la dhaho arwa police community equity council so waxaan ka shaqeeyaa visible minority communityyaasha soomaalida ka mid ah inay la shiraan baliiska ee u sheegtaan dhibaatooyinka soo maraan aan aan fiirina waxyaalahay ka qaban karaan boliiska because waxaa jiro crimes badan oo weli la helin solution so waxaan isku taxaluujiyaa inaan isku keeno waxay tari karaan investigationaday dib u furi karaan communitygay siin karaan advice habka dhalinyarada informationada hayaan ee habka open safe space ee ula hadli karaan boliiskooda dhibaatooyinkooda uga sheekeyn karaan waxay siin karaan waalidiinta information iyo advocacy ee xaggoodana ee dhallinyarada kale iyo waalidiinta kale xaafadooda degan ee wax uga sheegi karaan oo uga faa'iidi karaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay waxbarashada soomaalida kanada gaar ahaan kuwa gobolka ontario iyo ka faa'iidaysiga taageerada dhaqaale ee dowladda intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaajiyo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
wanaagsan meel walba aad naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal markana kusoo dhowaada xubintii faaqidaada ciyaaraha mahad cali xidir ayaa muqdisho nooga soo diray
kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey horyaalka heerka koowaad ee soomaaliya oo sanadkan ahaa mid aad u xiiso badan iyadoo ay ku guulaysatay kooxda kubadda cagta ee dekedaha haddaba horyaalkan iyo waxaabihii laga diiwaangeliyey inta uu socday ayaan barnaamijkeenan ku qadaadhigi doonaa waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya macalinka kooxda kubadda cagta ee m c c ee horyaalka heerka koowaad ee soomaaliya daadir amiin cali daada macalinka kooxda kubadda cagta ee dekedaha saciid maxamed geesey maxamed xuseen qalinleh oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tibiya ee jooga muqdisho iyo maama xaliime sacdiye sheekh cumar oo ka mid ah markhaatiga nool oo ciyaaraha soo daawanaysay tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo siddeetamayadii dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay tababaraha kooxda m c c daadir amiin cali daada marka ugu horeyso mahad aadaa umahadsan tahay jaaniska isiinayso idaacadda v o a aadaan ugu farxsanahay marka ugu horeyso horta ilaah aanu mahad celinayaa oo maanta seasonkii ilaa caafimaad noogu dhameeyey kaalinta hadda aan keenana m c c na aadaan ugu qanacsannahay wax ilaahay keen waay kaalin labaada hadda fadhinaa dekedan waxaan leeyahay hambalyo maadaama ay ku guuleysatay horyaalkii maanta runtaada waa horta maanta ciyaar waxaan u imaanay annaga inaan guuleysanaa u imaanay mar walba ujeedade marba ujeedadeena ma ahayn inaan mbitin jibino laakiin waxaa muhiimadeena ahayd inaad three point aan helno alxamdulilah hal bointu ilaahayna siiyey muhiimaddana waxay ahayd laba koox waaweyna ciyaarayeen ciyaar fiican in lasoo bandhigo si fiicanna ay ku dhammaato wayna dhacday qof walba oo maanta oo qayb ka ahaa m c c aaday u mahadsan yihiin wakhtiga iyo wax walba qof walba juudiga ku bixiyo ugu horeeya guddoomiyaha kooxda m c c waxaan leeyahay insha allah sannada kale oo quruxda badan aan rajaynaya hadduu ilahayna gaarsiiyo aadaa u mahadsantiin maclimu socod geese kooxda kugu adkayd intaa ciyaaraysay horyaalka heerka koobaad ee soomaaliya sanadkan oo as dhahday ambitinkaada qalqiilba ku jira kooxda eed waa arkaysay qaybta dambays ma arkaysa markay shan daqiiqa dhine meeqa soofuu sameeyey maarata cabdiraxmaan laakiin kooxdan way istaaheshaa anigana macalin ahaan waa ku faraxsanaya waa istaahela dhiigi kara inay dadka kale ilahaanaa fiican maarata laakiin laakiin waa ku dadaalay inaan layga badin inaan koobka qaado marka dambaysa leen ku dadaalay inaan layga badin mahelo marka horeysa waxaan rabay koobka inaan qaado kaas ay muhiimada waxaan kuu sheegaa mataqaan aniga waxaan ahay cayaartooy aad u dadaal badan ahay waa dadaalo waa dadaalo cayaartooy ahaan waa ku dadaalo koob waa qaadi waay maanta waxay igu suurto gashay anoo macalina inaan koobiinka wixii koobab ahay oo ilaafo o dhan inaan hal mar isku qaado waxa waaye history waay taariikh waay maarata waxaan kuu sheegaa mataqaanaa aniga moogtahay waqti badana cayaaraha kusii jira maarata cayaaraha adduunkan waan la socdaa cayaaraha yurub waan la socdaa wax walba waan la socdaa waxyaabaha lagu badiyo horyaal lagu qaaday iyo marka statistikadi waan la socdaa marka waxyaabaha ugu badan oo ii fududay waxay ahayd waxaan ka faa'iidaysaa cayaartooyda isdiyaarinta cayaartooyda kooxaha kale oo aanan kooxihii aanan diyaar ahayn ayaan ka faa'iidaystay maarata ma xoog badan oo dheera ma jirta laakiin isdiyaarinta qayb ay ka tahay horyaalka qaadadiisa horyaalka qaybtii hore ayaan qaada aniga maalin qaybta labaad ma qaada maarta marka runtii isdiyaarinta kooxda muhiim waaye maarata anigana taas aan ka faaidaysa kooxdihii oon diyaar ahayn ayaan la cayaar oon ka badiyay maarata maama xalima sanadkan waxaad goobjoog u ahayd min bilow ilaa dhammaad horyaalka heerka koobaad ee soomaaliya bal ka waran kooxihii ugu fiicnaa ee ciyaar wanaagga ama ciyaarihii ugu quruxda badnaa soo bandhigay kooxee waay ayaa isleedahay maadaama adigana aad taageer u tahay kooxdaadii elman aad iyo aad ayaan ugu dhawaa mahad aad ayaan u salaama p o a waan jeclahay galabka waxaa la soo gebagabeeyey ayaan dhihi karnaa ma gebagaboobo horyaalka laakiin wuu gebagaboobay kooxdii m c c iyo dekedaha sanadkanna muxuu ahay dekedaha nasiibkeeda caawiyey qalqal badan waa gashay kulankay elmanla dheelaysay galabta qalqalay gashay imbintii ay ku qaaday ay dadka dhahan mahad laakiin adiga xilligaas ma soo gaarin garsoorna maadan ahayn xilligii aniga sagaashan iyo lix sagaashiyo toddoba elman horyaalka ugu horreeya qaaday sagaashiyo toddoba sagaashiyo siddeed sagaashiyo sagaal laba kun saddex sano isku xigto imbintii aan ku qaadnay waxaa iigu soo xigay saaxiibka abuukar maxamed sheekh oo banaadir sboorti kalaab hadda banaadir muqdishoti kalaab layidhaah asna saddex sano oo bintu ku qaada dekada horta kulan ay la dheeshay elman oon bareejaynay oo weliba gool habseeda oo oo doodeen taageerayaasha dadkaan aan qabiir ma aha kulankaas haddii dekada laga badi lahay kowdhe kulankay badbaado la dheeshay haddii bareejo lagu celi lahay kulanka horseed iyo gaadiidka hadday horseed badi lahayd horyaalka qalqiila geli laha dekada laakiin meesha waxay u socdaan lagama celi karo aad baad umahadsantihiin intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xader oo idinkaga tegaya sidaas iyo gala wanaagsan
markana gabagabada idaacaddeennana kursiyey dhowaanaynaa ee dhinacii heesaha
When I find my nothing.
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa dhammaan asxaabta v o a oo idinla sidaa iyo nabadgelyo